habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen jimco ah toddobylabaatanka bisha oktoobar sannadka labakun iyo saddexiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno guulaha iyo caqabadaha dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka al-shabaab diyaargarowga iyo abaabulka iyo dhiiranaanshaha iyo wakhtiga uu geliyey madaxweynuhu oo inuu madaxweynuhu dhowr bilood fadhiyo dhuusan reeb guulay ahayd wax kaloo ah in la xuso u baahan iyadana in gacan laga helay dadka deegaanka oo u istaagay in ay iska kiciyaan cadowgaas muddada dheer ee ummadda dhibaatada ku haaya
waxaa kalood dhegaysan doontaan magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle oo yeelanaysa golo deegaan wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalka khaza iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiin ayaa jimcada maanta soo saartay digniin culus oo ku aadan xaaladda bini'aadanimo ee ka dhalatay go'doominta israa'il ay ku samaysay gaza philip lazarani oo ah madaxa arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey ee dhinaca falastiin ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto oo dadka aysan u dhimanaynin oo keliya bambooyinka iyo duqaymaha laakiin qaar badan oo ka mid ah ay mar dhow u dhiman doonaan cawaaqibka ka dhashay godoominta lagu soo rogay magaalada gaza wuxuu ku baaqay in gargaar wax ku ool ah oo aan kala joogsi ahayn la gaarsiiyo dhulka xeebaha isagoo dhinaca kalena sheegay in toddobiiyo konton ka mid ah shaqaalahooda samafalka la dilay tan iyo intii uu dagaalka bilowday xayiraadda gaza ayaa keentay inuu yaraado saadkii cuntada biyaha shidaalka iyo dawada taasoo xaaladda sii xumaynaysa tirada dadka falastiiniyiinta ee ku dhintay dagaalka ka socda toddobaadkii saddexaad gaza ayaa gaartay toddoba kun iyo saddex boqol oo ruux sida ay sheegeen saraakiisha xamaas dowladda israa'il ayaa iyadana sheegtay in dad ka badan kun iyo afar boqol oo qof looga dilay dagaalka ugu yaraan laba boqol iyo sagaal iyo labaatan ruuxna ay kooxda xamaas afduub uga qabsadeen milatariga israa'il ayaa sheegay jimcada maanta ah in ciidamadooda lugta oo taageera ka helaya diyaaradahooda dagaalka ay qaadeen weeraro ay ku beegsadeen bartamaha gaza taasoo ah howlgalkii labaad oo maalmo gudahood ay halkaasi ka fuliyaan waxay sheegeen inay garaaceen bartilmaameedyo ay ku jiraan xarumaha gantaalada laga rido taliska ciidamada iyo meelaha laga hago talisyada ay leedahay xamaas duulaanka ayaana yimi kadib markii ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu uu toddobaadkan ku celceliyey in israa'il ay isku diyaarinayso weeraro dhulka ah waaxda difaaca ee maraykanka ayaa sheegtay in ciidanka maraykanka ay khamiistii shalay duqeyn cirkaa ku beegsadeen laba xarun oo ku yaala bariga siiriya oo ay leeyihiin maleeshiyada ay taageerto ama taageerada ka hela dowladda iiraan dhinaca kale wadaadka shiicada ciraaq muqtad asadar ayaa isna sheegay ama ugu baaqay dowladda ciraaq iyo sharci-dejiyaasha in ay xayiraan safaaradda maraykanka uu ku leeyahay baqhdaad taasoo looga jawaabayo taageerada aan kala joogsiga lahayn ee maraykanka uu la garab joogo israa'il sadar ayaa ugu hanjabay haddii dowladda iyo baarlamaanka ciraaq ay ku dhaqaaqi waayaan dalabkiisa inuu qaadi doono tallaabooyin kale oo uu gadaal ka soo sheegi doono hogaamiyaha shacbiyadda ku leh gudaha ciraaq ayaa horey u muujiyey inuu kicin karo mudaaharaadyo ay isugu soo baxaan boqolaal ka mid a boqolaal kun oo ka mid ah xertiisa shiicada kuwaas oo iyagoo caraysan bishii juun xoog ku galay safaaradda sweden ay ku leedahay baqdaad kadib markii magaalada stockholm uu nin ku gubay kitaabka qur-aanka bakistan ayaa soo saartay amar ku socda hal dhibic toddoba milyan oo ruux oo afghanistan u dhashay kaasoo ay ugu sheegtay in dalkeeda ay ka baxaan kowda bisha nofembar ee soo socota haddii kalena qasab lagu tarxiili doono islaamabad ayaa sheegtay in dadkaas ay si sharci darro ah ku joogaan dalkeeda wixii loo gaaro toddobaadka soo socdana ay iska saari doonaan ciddii aan haysanin ogolaanshaha dalku jooga dadkan ayaa ka mid ah malaayiin afghanistan u dhashay oo ka tallaabay xadka intii lagu jiray colaaddii tobanaanka sano socotay taasoo bakistan ka dhigtay dal martigeliyey qaxootiga ugu ballaaran caalamka laakiin xiriirka labada dal ayaa sii xumaaday tan iyo intii kooxda taalibaan ay xukunka la wareegtay islamarkaana ay afghanistan kusoo rogtay shareecada bakistan ayaa sidoo kale sheegtay in musaafuriska dadka uu yahay tallaabo lagu ilaalinayo ammaanka iyo dhaqaalaha xumaaday loogana hortegayo kororka xagjirnimada waxaa loo qabtay dadka maalinta arbacada ah iyadoo diyaargarow arrinkaasi ku aadan uu ka socdo bakistan kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ka walacsan tarxiilka dadkan ayaa ku tilmaamay in arrinkan uu yahay olole aan horey loo arag noociisa qaar badan oo ka mid ah dadka qaxootiga ayaana walaac ka muujiyey kulaabashada dalkooda iyagoo sheegay inay dareemayaan cabsi ay u qabaan ammaankooda ugu dambayntiina warbaahinta dalka shiinaha ayaa jimcada maanta ah ku warantay in ra-iisul wasaarihii hore ee shiinaha li kekiyang uu xalay ku geeriyooday magaalada ugu weyn shiinaha ee shangai kadib markii uu wadnaha istaagay tv-ga qaranka ee shiinaha ee c c t v ayaa sheegay in li kikian si kadis ah loogu soo booday shalay kadibna uu xalay wadna xanuun ugu dhintay shangai li kikian oo ku dhintay siddeed iyo lixdan sano jir ayaa muddo hadda laga joogo toban bilood howlgab ka noqday shaqada wasiirka koowaad kadib toban sano oo uu xilkaasi hayay lii ayaa mar loo arkayay inuu ahaa musharaxa jegada ugu sarreysa ee xisbiga shuuciga ee shiinaha hase yeeshee waxaa geeska geliyey madaxweyne shi jinbin oo si aad ah u dhuuqsaday awooddiisa xisbiga iyo tan madaxweynaha kadib markii uu ku guulaystay jihaynta dhaqaalaha shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana jowhar aan ku bilownay inkastoo uu jiro muran ku saabsan saami qaybsiga beelaha haddana waxaa meel gabagabaha maraya dhismaha golo deegaan oo ay yeelanayso magaalada jowhar oo xilligan ah xarunta maamul goboleedka hirshabeelle warbixin arrinkan ku saabsan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaha v o e-da xuseen xasan dhaqane magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay yeelanaysaa golo deegaan markii ugu horreeyay tan iyo burburkii dowladdii dhexe iyadoo dhismaha golahanna ay wasaaradda arrimaha gudaha ka taageerayaan hay-adaha kala shaqeeya dhinaca maamul dhisida wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure oo loo yaqaano karore ayaa waxa uu sheegay in golaha deegaanka jowhar uu noqonayo toddoba iyo labaatan xubnood oo ka imanaya shan beelood oo ka mid ah beelaha dega magaalada jowhar
waxaa noo bilaabanayo kuraastii doorashadooda la qaba lahaay oo counsilka degmada jowhar labada maalin aan soo socotana waa soo gabagabaynaynaa waana ku faraxsanahay in aan natiijadeenna meeshaan ay soo gaarto annaga iyo cid kasta oo dowladda dowlad goboleedka hirshabeelle naga gacan siisaba waxaan leeya waa maasantihiin ugu horreeya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle odayaasha dhaqanka oo shanta beelood oo mataqaanaa golaha deegaanka jowhar ku midaysan odayaashii aan wada shaqaynay nabaddoon cali aa ka jooga amaleynaa waxaan leenahay mahadwaadi ka gaarto waxaan ku guulaysannay inaan counsilkii jowhar dhisno natiijo fiicanoo na joogaa qof kasta oo nasiib u yeesho inuu golaha deegaanka ka mid noqdo jowhar alxamdulilah qofkii aan hadda ka mid noqonne wakhtigiisaa dhiman halkan waxaa lagu soo xuli doonaa toddobiyo labaatan xubnood ku matalayo deegaanka degmada jowhar oo dhan oo ah maamulka degmada jowhar durba waxaa ka horyimid qaar ka mid ah beelaha golaha deegaanka loo sameynayo kuwaa oo ku qanci waayay tirada xubnaha loo qoondeeyey in golaha deegaanka ay ku yeeshaan nabadoon maxamed xiire maxamed waxa uu ka mid yahay odayaal iyo waxgarad maanta shir jaraa-id ku qabtay magaalada jowhar salaan dibadeed anoo ku hadlayo oo ah nabadoonkii xawaadla waxaan diidnay oon diidnay oon diidnay labada xibnood ee uu noo qoondeey madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaaba xuseen asoon hor fadhiyaana aniga ka diiday inaan laba xamba xawaadla u qaado dhismaha golayaasha deegaanka ayaa waxaa la doonayaa in dadka deegaanada ku nool ay maamulka iyagu soo doortaan lagagana maarmo maamuladii wareegtada ama magacaabidda ku iman jiray xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dalka jordan ayaa hormuud ka ah baaqyada dalalka carabta ee ku aadan xabad joojin lagu soo dabaalo dagaalka khaza xilli tirada dadka ku dhimanaya ay sii kordhayso xeeldheerayaasha arrimaha carabta ayaa ka digaya dagaal dhinaca dhulka ah oo ay israa'il ku gasho gaza inuu keeni karo dagaalka oo ku fida guud ahaan gobolka waddamada ay hore heshiiska nabadeed ula gashay israa'il sida jordan iyo masar ayaa iyagana qayladhaan ka muujiyey falastiiniyiin badan oo lagu soo qixinayo dehle gablaag ayaa warbixintan ka soo diray cumaan waxaana inoo soo koobaya maxamed colaad xasan
iyadoo tirada dadka rayidka ah ee ku dhimanaya ay sii kordhayso xaaladda bini'aadnimana ay sii murgayso marinka khaza ayaa israa'il ay wacad ku martay inay tirtirayso ururka xamaas oo israa'il maraykanka iyo midooda yurub ay u aqoonsan yihiin urur argagixiso laakiin wasiirkii hore arrimaha dibadda ee jordan marwaan mucashar ayaa sheegay toddobaadkan in ka taqalusidda xamaas aysan ahayn arrin fudud maadaama dagaalka ururkan uu ku dhisan yahay buu yidhi caqiido oo aanu ahayn un dhaqdhaqaaq siyaasadeed mucashar ayaa ka digay oo sheegay inuu ka baqayo haddii militariga xamaas ee hadda la baabi'iyo in xamaas kale ay soo baxayso un
xal militari oo noocaan ahi ma xallin karo arrintani waxa keliya wax ka tari karaya waa xal loo maro hannaan siyaasadeed dhibaatada hannaan siyaasadeed xal lagu raadinayana dhibaato ayaa ka jirta cidda hogaaminaysa
mucashar waxa uu leeyahay haddii israa'iil aysan doonayn inay gasho hanaan nabadeed oo horseedi kara dhismaha dowlad ay falastiiniyiintu leeyihiin oo ay doonayso inay falastiiniyiinta iyada xukunto markaa way iska caddahay in falastiiniyiin badan ay u qixinayso jordan iyo masar taasoo ah arrin aan la aqbali karin
go'aanka caqliga saliimkaa ku salaysan oo ay qaateen masar iyo urdun ayaa ah in haddii israa'iil aysan doonaynin laba ikhtiyaaree hore dabcan kan keliya ee soo harayna uu yahay kan saddexaad oo ah in falastiiniyiin badani ay ka takhallusto taasina waa arrin warwarkeeda leh
amar xamsaawi oo horay mudan uga soo noqday baarlamaanka masar ayaa isna sheegay in inkastoo ay masar ka shaqaynayso sidii gargaarka uu geli lahaa khaza haddana inay ka welwelsan tahay barakaca falastiiniyiinta
go'aanka ay masar arrintani ka taagan tahay waa mid ay shacabka taageero uga haysato ma aqbalayno in lagu soo xadgudbo xuduuddeenna iyo qarannimadeenna si loo xaliyo dhibaato israa'iil haysa oo ah inaysan aqbalaynin xal lagu gaaro dhismaha laba dowladood oo falastiin iyo israa'iil ay leeyihiin oo isbarbar yaalla iyo inaysan aqbalaynin inay soo afjarto dhulka ay xoogga ku haysato oo ay xal u hesho arrinta falastiiniyiinta
khamiistii lasoo dhaafay wasiirada arrimaha dibadda ee carabta oo ka socday masar jordan kuweyt baxrayn morocco cumaan qatar sacuudi arabiya iyo imaaraadka ayaa si wada jira u cambaariyey waxay ugu yeereen beegsiga dadka shacabka ah iyo jebinta shuruucda caalamiga ah ee dagaalkan ka socda khaza wasiiradu waxay sheegeen in xaqa ay israa'il u leedahay inay isdifaacdo uusan cudurdaar marnaba u noqon karin jebinta shuruucda caalamiga ah iyo iska indhatiridda xuquuqda falastiiniyiinta waxaa kaloo ay wasiiradu ka digeen in dagaalka uu ku faafo gobolka oo dhan wasiirka difaaca ee israel yoaf galan ayaa isna ka sheegay shir jaraa-id oo uu qabtay khamiistii lasoo dhaafay in israa'el aysan danaynayn dagaalka oo ku baaha gobolka
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo soo koobayey madaxweyne ololihiisa doorashada ku soo galay inuu soo afjarayo dagaalada muddada dheer ka jiray dunida ayaa hadda wajahaya xaaladda colaadda gaza oo ku soo biirtay duulaanka ruushka uu ka wada ukrain iyo xiisadda sii kordhaysa ee ka dhexaysa maraykanka iyo shiinaha oo ku aadan masiirka jasiiradda taiwan laakiin sida uu ama uu u wajahayo caqabadahan ayaa saameyn ku yeelan karta iskudayiisa dib u soo doorasho ee sanadka ka wariyaha v o eda ee arrimaha aqalka cad uga soo waranta baasi wadakiswara ayaa warbixintan nooga diyaarisay waxaana inoo soo jeedinaya xuseen barre aadan
iyadoo ay sii kordhayso dhimashada falastiiniyiinta ee ka dhalanaysa duqaymaha cirka ee israa'iil oo ay wasaaradda caafimaadka ee falastiin ay sheegtay in ay kor u dhaaftay toddoba kun oo qof ayuu madaxweynaha maraykanka jo biden waxa uu sheegay inaanu kalsooni ku qabin tirada ay falastiiniyiintu sheegeen
ma hayo fikrad ah in falastiiniyiinta ay runta ka sheegaan inta qof ee la dilay laakiin waxaan hubaa in dad aan waxba galabsan la laayay waana waxa laga dhaxlo dagaalka
hadalkan ayaa ka cadhaysiiyey carabta maraykanka ah muslimiinta iyo kuwa kale ee horay uga mudaharaadayay sida uu biden u maareeyey dagaalka kaza sida uu faahfaahinayo robert macow oo ka tirsan xarunta xidhiidhka maraykanka iyo muslimiinta
tani gebi ahaanba waa naxdin iyo bini'aadanimo xumo madaxweynaha miyay la fiicnaan lahayd in kun caruur falastiiniyiin ah la laayo
sagaal xubnood oo ka tirsan golaha koongareska ee maraykanka kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne biden ayaa ishortaagay qaraar lagu taageerayay israa'iil laguna cambaaraynayay xamaas ra'yi ururin kala duwan oo la sameeyey ayaa muujinaysa in dad badan oo maraykan ah ay la dhacsan yihiin israa'iiliyiinta marka loo eego falastiiniyiinta inkastoo da'yarta maraykanka ay aad ugu kala qaybsan yihiin sida uu tilmaamayo lari sabato oo ka tirsan xarunta siyaasadda ee jaamacadda virginia
yuhuudda maraykanka oo ah koox aad muhiim u ah marka loo eego codadka iyo sidoo kale wax ku-biirinta xisbiga dimuqraadiga aad ayay u ammaaneen oo ay ula dhacsan yihiin madaxweyne biden iyo sida uu u maareeyey arrinkan
xubnaha jamhuuriyiinta ee ka tirsan golaha koongareska ayaa si isa soo taraysa uga shakisan sida ay uga go-an tahay madaxweyne biden inuu maalgeliyo dagaalada shisheeye
mahadsanid xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo soo koobayey haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno guulaha iyo caqabadaha dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab xasan kaafi qoyste ayaana muqdisho noogu soo diyaariyey
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sida aynu ogsoonnahay muddooyinkii ugu dambeeyey maamulada galmudug iyo hirshabeelle waxaa ka soconayay dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya oo garab ka helaya dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka al-shabaab oo dhinacah waxaana jirta in madaxweynaha soomaaliya uu fariisin ka dhigtay magaalada dhuusamareeb si uu halkaasi uga hogaamiyo howlgallada ka dhanka al-shabaab haddaba dagaaladaasi looga soo horjeeda ururka al-shabaab maxaa guulo ah oo laga gaaray ilaa iyo iminka maxaase dib u dhaca oo jira waa mowduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin brofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga muuse xabad tafad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada warsheeq axmed cabdulaahi maxamuud oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo maxamed cabdi alifley oo ka mid ah ururada bulshada rayidka dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo brofesor daqare muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaano ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug ka soconayay dagaallo u dhexeeya dowladda soomaaliya oo ay weheliyaan dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka al-shabaab waxaana jirta in madaxweynuhu uu howlgalladaasi ka maamulayay magaalada dhuusamareeb haddaba dagaaladaasi maxaa guulo ah oo laga gaaray maxaase dib u dhaca oo jira aad baan ku salaamaya xasan kaafi qoyste iyo dhegaystayaasha iyo asxaabta walaalaha ee dooda igula jirta runtii waxaan isleeyahay faa'iidooyin aad badan guulo waaweyn baa laga gaaray dagaalku mudduu socday markii laga hadlayo labada state ee galmudug iyo hirshabeelle waxaad moodaa boqolkiiba siddeetan in amnigiisa la sugay oo dowladdu maaragtay ay ciidamada qalabka siday la wareegeen waxyaabaha dhimanna haddeer waa waa waa la dhammaystiri doonaa marka waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa laga gaaray oo oo la taaban karo waxyaabaha dhimanna waxaan rajaynayaa maalmaha ama bilaha soo socda in la dhammaystiro oo guud ahaan labada state ee galmudug hirshabeelle amnigooda si buuxda dowladdu gacanta u qabato si loogu soo gudba dowlad goboleedyada harey iyo meelaha kale ee kooxaha nabadiidka ay joogaan waa mahadsantahay muuse xabad tafad aragtidaada ku aadan dagaaladaas waa mahadsantahay xasan kaafi adiga iyo saaxiibada kaleba waa idin salaamaya way ku mahadsan tahay dowladda federaalka iyo madaxweynaha soomaaliyaba waad ogtahay intaasoo bilowda wuxuu ku maqan yahay galmudug dagaalada al-shabaab lagula jiro iyo ururkan argagixisada ee dalka iyo dadkaba dhibaateeyey waad aragtay magaalada muqdisho dhibaatooyinka ka dhici jiray inaysan ka dhicin taasina waxaa keentay culayska laga saaray maamul goboleedyada marka madaxweynahana waa ku mahadsan yahay iyo dowladda federaalka dhibaatooyin hadda ay hore u geysan jireen ma geystaan taasina waxaa keentay ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa macawiisleyda ah ee jooga maamul goboleedyada hadday ahaan lahayd hirshabeelle iyo hadday ahaan lahayd galmudug qaabkay hadda u socdaan runtii waa bogaadinaynaa kulley ma dhammaystirna oo waxaan leenahnay sidii loogu talagalay runtii waxbaa ka dhiman laakiin waxaan rajaynaynaa sidai hadda ay ku socdaan uu madaxweynaha u degay meesha la yidhaahdo galmudug oo u dhigtay meesha gogosha u dhigtay waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo gabagabowdo insha allah hadii ilaah axmed cabdulaahi waxaad horey wasiir ku-xigeen uga soo noqotay maamulka galmudug waxaadna xogogaal u tahay dagaalada halkaasi ku soo noqnoqda inta badan iyo siday u dhacaan aragtidaada ku aadan howlgalladaasi siday u socdaan maxaa guulo laga gaaray maxaase dib u dhacahoo jira bismi illaahi raxmaan iraxiim ugu horeyn waa salaamayaa bahda v o a iyo saaxiibadeeda dooda igala qaybgelaya iyo dhegaystayaashaba salaam bacdi su-aasha haddaan hore u galo dagaalada muddooyinkii dambe ka socday maamulada galmudug iyo hirshabeelle waxaan dhihi karaa guulo badan ayaa laga gaaray marka loo eego diyaargarowga iyo abaabulka iyo dhiiranaanshaha iyo wakhtiga uu geliyey madaxweynuhu oo inuu madaxweynuhu dhowr bilood fadhiyo dhuusamreeb guulay ahayd oo uu asagoo madaxweynihii aha bareero oo go'aan qaato laakiin dhinaca kale dhigeeda beddelkeeda waxaan dhihi karaa waxaa jira dib u dhac fara badan oo laga gaabiyey wax badan oo aan aaminsanahay in la qaban karay inaan la qaban sababteedana aniga aan dareemayo inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ama matalaadda ku leh deegaanadaas khaasan galmudug iyo hirshabeelle dadkii ku matelayay siyaasadda oo labada gole inaysan kaalintay lahaayeen qaadan madaxweynuhu haddii uu bareeray oo halkaa fadhiistay dagaalkana galay inaysan doorkoodii qaadan oon aaminsanahay maanta hadday nin walbaa kaalinta uu leeyahay qaadan lahaa oo madaxweynaha laga feer shaqayn lahaa oo qoloba kaalintooda qaadan lahayd in wax badan inta hadda aan qabsoomino ay qabsoomi lahaayeen dhaliil dhinacaasa waan dareemayaa iyo dubdhac weyn oo qaybtaasi leedahay madaxweynaha kaalintii uu lahaana wuu qaatay wax badanoo horumarana waa uu sameeyey dib udhaca intii jirtana waxaa iskale dadka kale ku matelayay
waa mahadsantahay maxamed cabdi alifley isla su-aashan haddaan kugu soo dhaweeyo waad mahadsantahay xasan barnaamijkan aad igu soo dhoweysay maanta ee v o e da waan salaamayaa guud ahaan dhegaystayaasha bahda v o e da iyo walaalaha kale iyaguna dooda ka qaybgalaya haddaan usoo noqdo su-aasha aad i weydiisay waxaan isleeyahay waa su-aal muhima waxayna ahayd qayb ka ahayd qorshayaashii uu madaxweynuhu dhinaca amniga ku wajahayay waxaa la gaaray guulo runtii aad u muuqda oo la taaban karo waxaana gacanta dowladda ku soo noqday deegaano ballaaran oo runtii u baahan in howlaha horumarineed ay u baahan yihiin hadda laga hirgeliyo sidoo kale madaxweynuhu in uu dhusmareeb fadhiisto waxay xudun u ahayd in barnaamijkaasi uu dhaqan galo oo howlgalkaasi uu noqdo mid mid guulaysta sidaas lamida madaxweynuhu waxa uu tegey jiidaha hore oo ay ciidamadu joogaan isagoo dhiirigelin xooga uu sameeyey wax kaloo in la xuso u baahan iyadana in gacan laga helay dadka deegaanka oo u istaagay in ay iska kiciyaan cadowgaas muddada dheer ee ummadda dhibaatada ku haya waa mahadsantahay su-aashaan xabadaa iskale inkastoo ciidamada dowladda iyo xoogaga macawiisleyda ay guulo ka gaareen dagaalada looga soo horjeedo al-shabaab ee ka socda galmudug iyo hirshabeelle haddana waxaad moodaa dagaalku inuu dabadheeraaday meelo badan oo horay ay u qabsadeen ciidamadana dib looga soo baxay haddaba maxaa u sababa jiitanka dagaalka madaxweynuhu iyo dowladuba waa arinkaasi aaday uga shaqeeyeen oo waa soo sababtu u degay madaxweynaha galmudug ee dhuusamareeb laakiin dadka deegaanka ah ayaa waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol inaysan hageer bixin shacabka reer mudug galmudug waxaan leenahay ama u sheegayna ka codsanayna in ciidanka ay niyad u dhisaan oo ay garab galaan si ciidanku aysan u niyad jibin anigu waxaan isleeyahay gaabiska meeshaasuu ka yimid waxaan isleeyahay marka dadka reer galmudug inay arrinkaasi ayaga u istaagaan waa mahadsantaha axmed cabdulaahi maxaa keenay in dagaalku jiitamo waxaan dareemayaa aniga oon aaminsanahay sababta keentay dagaalku inuu jiitamo iyo sababta keentay in deegaano la qabtay dib looga soo laabto in ay tahay cillad ka timid dadka mas-uuliyiinta ah oo ay ahayd in ay ka feer shaqeeyaan madaxweynaha dadkii ku matelayay dowladda deegaanadaas oo aad moodo dagaalka cidda ku jirtaahay madaxweynaha kaliya inay tahay hadday wasiir tahay hadday xildhibaan tahay oo aan kaalintoodii qaadan qaar badanoo ka midana aan dareemayno inayba siyaasadaynayaan oo la siyaasadaynayo dagaalkii lagula jiray khawaarijta ama cadowga dalka iyo dadka soomaaliyeed aniga waxaan dareemayaa in deegaanadaa laga soo baxo sababteeda ciidamadu ma leh madaxweynuhuna ma leh dadka deegaankuna ma leh siyaasiyiinta la rabay inay ka feer shaqeeyaan oo ay kaalintooda geystaan ayaa kaalintoodii waxay ka dhigeen in ay ka siyaasadeeyaan oo la fashiliyo dagaalkii waana dad badan waana haddii loo baahdaana wakhtigeeda la geli doonaa ayagaana hadli doona haddaysan warkaygaasi runahayna ayagaa hadli doonoo dhihi doona ma aanan siyaasadayn hadday aamusaanna warkaygii ka run sheegeen sababtaas deegaanku eed male waa bareereen waa dadkii deegaanku waa shaqeeyeen waa la taageeray dowladda waa laga feer shaqeeyey ciidamadii deegaanku aaday u bareereen labada maamulba dadkii ku matelayay dowladda dhexe oo xildhibaana lahaa oo wasiira lahaa oo la rabay markuu madaxweynuhu fadhiistay dhuusamareeb inuu nin walbaa jiidda tago ayaa waxay sameeyeen inay wax siyaasadeeyaan oo baashi luqaafeeyaan oo iska daba wareejiyeen waa mahadsantahay maxamed cabdi alifley anigu waxaan isleeyahay aragtida ku saabsan in jiitan ama wakhti dheer uu qaato oo howlgalkan wax sababteeda iskale siyaasiyiintii deegaanka oo iyagu la rabay in ay aad ma arkaysa u xoojiyaan howlgalkaas oo ay qaybta ay dowladdu ama madaxweynuhu uu qaatay ay ku garab istaagaan waxaad moodaa in ay aragtiyaha siyaasadeed oo lagu kala duwan yahay ay ku dabaqaayaan oo qaarkood ay ka fadhiisteen ama ay ka maqan yihiin howlgalladaas qaarkoodna ay waxyaaba aan hadda loo baahnayn iyagoo culays badan iyo howlgal culus uu waddanka ka socdo ay siyaabo kala duwan waddanka uga maqan yihiin marka taas waa qayb in siyaasiyiintaas aragtiyaha siyaasadeed lagu kala duwan yahay aanay garab ku siin dowladda ama madaxweynaha in howlgalkaasi uu xoogaysto oo uu guulaysto haddana waxaan dhihi karaa howlgalku inta badan waa uu guulaystay in uu wakhtigii dheeraado oo uu jiitamo keliya ayaa hadda waxa ay tahay waxyaabaha maarkas ta kale waxa ay tahay al-shabaab laftirkooda oo bedelay muxuu ahaa taagtiga ay isticmaalayeen ama yani deegaanada qaarkood loo maleeya inay ka baxeen ama si kale meelo kale xooga u saara taas lafskeeda waxay qayb ka tahay waxyaabaha keena inuu dagaalku jiitamo taasoo loo baahan yahay in aad looga fakero qorshaha dagaalkana wax badan laga bedelo lagana barto waxyaabaha dhacayo wakhtiyada lasoo dhaafay brofesor daqare aragtidaada maxaa keenay inuu jiitamo dagaalka al-shabaab lagula jiro ee ka socda maamulada hirshabeelle iyo galmudug horta anugu erey bixinta inuu jiitamo runtii ma isticmaalayo sababtuna waxay tahay dagaalku wakhti badan ma wadin ma sii jirin waxaan ogsoonahay deegaanadaas muddo dheer dhowr iyo tobanka sana ugu dambeysay intooda badan markii magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha laga reebo shabaab baa maamulhayay marka waxa weeyo dowladdu dadaal badan bay bixisay boqolkiiba siddeetan labadaas state dowladdu way qabatay amniga way sugtay dhowrka magaalo ee laga soo baxayna waxaa laga yaabaa lafta taatiig xagga militariga bay ahayd ma ahayn haziimo ku dhacday ciidamada qalabka sida horta middaa in la ogaado waa muhiim waxaana kaloo meesha ka saaraynin aragtida saaxiibaday ee ah in mataqaanaa laga la siyaasadeeyey meesha kama saarayo waxaana kaloo meesha ka saaraynin laftayooda xaqiiqa ah shabaabku aad bay u mintidayaan ilaa meel kastoo ayagu joogeen hadday ahaato jubbooyinka hadday ahaatee koonfur galbeed way ka soo baxeen waayo waxay ogyihin difaaca koobaad ee labadaa state hadday ku jabaan inay mataqaanaa ay dhacayso inay meel kasta ka ordaan marka waxaan isleeyahay jiitan weyn ma jiro laakiin waxyaabaha aan tabayno shacbigu tabayaan guud ahaan soomaaliya ama gaar ahaan labadaa state iyo dalkao dhanba waxaan rajaynayaa bilaha soo socda nofembar ama december in labadaa bilood lagu soo gabagabayn doono kadibna loo gudbi doono wejigii labaad ee dagaalka si markaa koonfur galbeed ee jubbaland iyo banaadir iyo meelahaas weeyo dhulka baadi wax dagaalka inta badan baadihu ka socdaa iyo tuulooyinka baadihu ka socdaa meelaha hadda luule baa laga soo baxay waa laba laba magaalo ama saddex magaalo laakiin waa dhul miyo ballaaran weey marka waxa weye wax isleeyahay meel fiican bay hogaaminta madaxweynaha iyo xukuumaddaba ku socotaa waxaan loo baahan yahay siday walaaluhu sheegeen ragga siyaasiyiintaa inay ka daayaan carqaladda dagaalka daayaan madaxweynuhu wuu hadlay arrintaa wuu sheegay inay inay kooxo caqabada ku jiraan oo maanta siyaasiyiina oo ama ha ku jiraan xukuumadda ama ha ka madax bannaanaada wuu sheegay madaxweynuhu marka waxaa loo baahan yahay xilligii ummadda soomaaliyeed ay gacantaas qabsan lahayd waa it's time for change markaas axmed cabdulaahi muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jirta in beelo walaalo ah ay ku dagaalamayeen deegaano hoostaga degmada cadal leh oo weliba dagaal aad u foolxun uu halkaasi ka dhacayay maxaa u sababahaad is leedahay caqabad noocee ah ayayse ku noqon karaan dagaalkii lagula jiray al-shabaab markaan soo koobo su-aashaas dagaaladaas ka socda shabeellaha dhexe oo dadka walaalaha ah horta aad iyo aad iyo aadan uga xunnahay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inaysan dhegaheennu mar dambe maqlin dagaalkaas marka laga soo tago dagaalkaas sababtiisa dhaliisheeda dadka siyaasiyiinta ahaan dusha ka saarayna sababtuna waxay tahay hadda dagaalkan dambe dhowr iyo toban beri buu socdaa hadda dadkii matelayay deegaanadaas oo golayaashan ku matelayay ama axsaabta lahaa ama hanka siyaasadeed lahaa oo deegaanadaas ka soo jeeday weli hal ninoo tegay ma jiro hal qofoo ku baxay ma jiro barnaamijkaas barnaamij la siyaasadeeyey oo luqaafo dagaalada loo dhigay ah dadka ehelkaana lagu kala dilayo dagaalkana lagu dhabarjebinayo weeye ka bulsho ahaan iyo ka mooral ahaan bulshada deegaanka ay ahayd inay taageeraan dagaalka dadkii inay qayb ka qaataan dagaalka ay ahayd iyo ciidamadii ay ahayd inay dagaalkaas qayb ka qaataan markay ayagii isku jeestaan barnaamij cadowga fursad siinaya weeye asagoo dhanna waxa dagaalka loo abaabulayo ama loo wado ama looga aamusan yaho dadka siyaasiyiinta oo siyaasadaynaya dagaalka ay uga aamusan yihiin ayaaba waxay tahay inuu dagaalka caqabad ku noqdo oo aan dagaaladaas guulihii la rabay laga gaarin ayaa asagoo dhanna loo abaabulay haddana looga aamusan yahay sidaasaan aaminsanahay aniga waa tahay alifley dagaaladan ka socda shabeellaha dhexe ee beelaha walaalaha u dhexeeya caqabad noocee ah ayuu ku yahay howlgalladii la rabay al-shabaab in dalka looga saaro waad mahadsantahay mar kale xasan inta aanan caqabadaha iyo dhibka ka dhalan kara aanan u gudbin waxaan aad uga xumahay dagaalada muddada dheer kusoo noqnoqday cadale iyo deegaanka la xidhiira haddaan usoo noqdo cadale ma aha dagaalka hadda hulcaya keliya ma aha cadale waa deegaan weyn oo dibudhac ballaaran uu ka jiro xagga nolosha muddo dheer ayayna colaadu socotay oo waxaan isleeyahay colaadani waa beelaha dhex maraya waaba ay toddoba jirsatay hadda oo wax colaada barakicinta iyo guryaha la gubaya ceelasha wax la yeelaayo waxaan la soconnaa in tuulo weyn oo deegaanka ku dhow oo la yidhaahdo kudheere uu muddo toddoba sano ka hor dadkii degan ay ka barakaceen xalna laga gaari waayo oo siyaasiyiinta deegaanka iyo muxuu ahaa tan dowladda dhexeba ay xal u waayeen in deegaankaas laakiin hadda waxaa aad ma arkaysa loogu soo baraarugay dagaaladii ugu dambeeyey oo runtii xilliga ay ku soo aadeen ay abuurayaan muxuu ahaa tenshan xoog leh waana wax aad looga xumaado waxayna ku yihiin muxuu ahaa dib u dhac ay ku yihiin barnaamijyadii iyo howlgalladii ay dowladdu waday oo la rabay deegaankaas in nabad ballaaran lagu soo dabaalo oo horumarkiisana loo gudbo waxaa kaloo iyadana xusid mudan in dagaaladan markii ay hadda bilowdeen madaxweynihii hore ee dalka madaxweyne sheekh shariif uu deegaanka tegey oo uu itaa uu degay dhulka miyiga oo si uu u dhammaystiro colaadaha meeshaas muddada dheer ka jiray uuna sameeyey qorshe uu runtii uu rabo inuu ku dhammaystiro laakiin waxaad u malaysaa marka beelaha kaliya laga yimaado in dagaalka uu aad u soo noqnoqday oo dhibaatada lagu haayo inaanay nabad ka dhalan deegaanku ay yihiin runtii kuwa ka imaanaya meelo kale oo aan isleeyahay ha noqdeen horukaca deegaanka siyaasiyiin diidan ha noqdeen ha noqdeen muxuu aha xoogaga nabaddiidka ah oo iyagana oo dowladdu ay dagaalka kula jirto taasaa marka mar kasta oo la isku dayo in wax laga qabtaba wax dhacay fal runtii laga naxo taas marka waxay keenaysaa in uu qorshihii ballaarnaa ee nabadda loogu talagalin uu socon waayo degaankuna uu dibudhicii uu ku jiray muddada dheer uu sii socdo brofeor daqare dagaaladan shabeellaha dhexe ka socda ee beelaha walaalaha u dhexeeya saamayn intee leeg ayuu ku yeelan karaa dagaalkii lagula jiray al-shabaab
runtii xasan kaafiow saamayn badan buu ku yeelan karaa saamaynta ugu daran ku yeelan karaa waxay tahay soomaaliya waad ogtahay burburka kadib hanaanka ciidamada iyo institutionkii amniga ma dhismin boqolkiiba boqol ma dhismin marka waxaa laga yaabaa iyada oo ciidamada qalabka sida ay ku jiraan dagaalka inay saamayn ku yeelato in xitaa qaar ka mid a ciidamadu ay dhinac kale u leexan karaan wax dhici kara weeyo saamaynta kale keeni kartana waxay tahay kooxaha nabadiidka oo iyagu raba in laga mashquulo dowladdu ka mashquusho waxaa suurtagala inay fan ku bixiyaan maarata iyagu abaabulaan ay ka shaqeeyaan saamaynta kale keeni kartaa waxay tahay khilaafyaha ka dhalan karaa oo siyaasiyiintii deegaan doorashadii waxbaa isbedeli karaa xaqiiqaduna waxay tahay mashaakilka hadda ee shabeellaha dhexe ka jira wuu ka daawan yahay hadduu qarxay laakiin toddobadii sana ugu dambeysay ama tobanka sana ugu dambeysay khilaafkaas uu jira tartiib tartiib buusa socday laakiin maanta uu qarxay marka waxaan isleeyahay saamayn weyn buu yeelan karaa laakiin nasiib wanaag sida hadda aan maqlaya shalay shan labaatanka bishan oktoobar laba kun saddex labaatanka wixii ka dambeeyay dagaal ma dhicin waa wuu joogsaday dowladduna culays badan bay saartay bishaaradana way jirtaa marka waxaan rajaynaynaa dagaalka inuu naga istaago dagaalka maanta waa nagu ceeb ummad ahaan buu ceeb nagu yahay waxaa keliya maanta furanba waxay tahay dadka soomaaliyeed in amnigoodu kuwa horarka ay iska celiyaan ee ma ahayn in qabaa'ilku ay diriraan taas ceeb bay nagu tahay waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas sida ugu dhaqsaha badan in uu joogsado waxaan hambalaynayaa dadaalka ay dowladdu ka wada meesha ayada muuse xabad waxaad ka soo jeedaa deegaanka dagaaladu ka socdaan oo beelaha walaalaha ay ku dagaalamayaan halkaasna waxaa ka jiray dagaalo lagula jira al-shabaab dagaalkan marka beelaha walaalaha ay dagaalamayaan maxaa saamayna ay ku yeelan karaan howlgalladii ka dhanka ahaa al-shabaab ee dowladda iyo dadka deegaanka laga rabay inay hirshabeelle uga xoreeyaan saamayn weyn ayay ku yeelatay halgankii lagula jiray xoreynta argagixisada inuu dibudhac uu ku yimaado taasina waxaa u sabab ah dagaaladii ka dhex qarxay dadkan walaalaha ah ee deriska ah ee isdilayo waxaa jira baaq madaxweynaha uu soo saaray markii uu tegay cadale ahaa qofkii qof dila in la dilo dadka hogaanka u ah nimankan qowlaysatada ah ee dadka dilaya ee dhacaya ee guwaayana in la soo qabto mar labaad anuu ka faa'iidaysanaya barnaamijkan xasan kaafiyow waxaan leeyahay baaqii madaxweynaha in la xoojiyo la fuliyo dagaalada lagula jiray al-shabaabna waxaa sabab u ah inay dib u dhacaan arinkan qabiilka isku qabsaday dadka qaar hadda macawiisleyda ciidanka la dagaalaya shabaabka la dagaalaya qaarkood inayba dagaalka aaga ka soo baxaan ay yidhahdaan mar haddii guryaheena la gubaayo inaan ilmaheena iyo guryaheena difaacana ku qasbanaan ayagoo ka qayb qaadanaya dagaalkan runtii aad baan uga xumaay annaga horaan u tagnay saaxiibkii alifley deegaanka hore uu tegay waxaan rabaa inaan meeshan uga mahadnaqo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed imaamka ugaaska iyo duubabka dhaqanka beesha mudulad ee ka dhasheen afar bilood ayay meesha fadhiyeen dad ayaa ka shaqaynayo inay fashiliyaan dadkaasi annaga waxaan aaminsanaana maana ay tahayba dadkaas dad al-shabaab u shaqaynaya inay yihiin ayaan aaminsanaan haddii ciidanka dowladda federaalka ahaa shalay iyo habeen horeba way baxeen shalay iyo daraad iyo habeen hore wax dhibaataha u dhacay ma jiraan alxamdulilah ilaah yaa mahaddaas kale laakiin annaga waxaan mar walba leenahay dadka ka shaqaynayo in dadkaasi mise masaakiinta walaalaha ay deriska in maalin walba inta la gubo la dilo la barakiciyo ragga ku lugtale ee hogaanku ah in la soo qabto la maxkamadeeyo dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno guulaha la gaaray iyo wixii gaabisa ee ka jira howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga muuse xabad tafad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada warsheekh axmed cabdulaahi maxamuud oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo maxamed cabdi alifley oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabta barnaamijka madaxweynaha soomaaliya wuxuu dhowaan tegey degmada xudur wuxuuna halkaasi kaga dhawaaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu maamulka koonfur galbeed u bilaabo wejiga labaad ee dagaalka haddaba ma habboon tahay iyadoo weli aan lasoo afjarin howlgalladii ka socday galmudug iyo hirshabeelle in wejiga labaad ee dagaalka laga bilaabo koonfur galbeed ansiyo alifley waad mahadsantahay markale xasan madaxweynuhu sida aad sheegtay waxa uu dhowaan tegey magaalada xudur kaga dhawaaqayna in wejigii labaad ee howlgalka uu ka bilaabanayo meeshaas runtii ma dhammaystirmin howlgalka wejigiisii hore laakiin waxay ahayd wax laga gaaray runtii guulo waaweyn dowladdu gacanteeda ku soo noqday dhul aad u ballaaran marka deegaankana uu qorshihii loogu talagalay uu ahaa in uu ka wada bilowdo gobollada dalka ama uu meel walbaba uu ka bilowdo waxaan isleeyahay madaxweynuhu ku saxan yahay in wejiga labaad uu kaga dhawaaqo in gobollada koonfur galbeedna meeshooda iyo kaalintooda ay qaataan iyadoo aan ognahay iyada lafskeeda dhul ballaaran in ay shabaab gacanta ku hayso loona baahan yahay in meel kasta ee wadanka ka mid a culayska laga saaro ciidamo ku filana dowladdu oo ay u haysato oo ay joogaan deegaankaas waxaan isleeyahay waa wakhtigeedii way tahay madaxweynuhuna waa ku ammaana yahay mar kale inuu tago meel kasta oo dalka ka mid a brofesor daqare madaxweynuhu wuxuu tegey magaalada xudur dhowaan halkaasi wuxuu kaga dhawaaqay wejiga labaad ee dagaalka in la galo waxaad og tahay weli inaynay soo afjarmin hirshabeelle iyo galmudug dagaaladii ka socday marka ma habboon tahay in wakhtigan lagu dhawaaqo wejiga labaad iyadoo aanan la soo gebagabayn dagaaladii ka socday galmudug iyo hirshabeelle xasankaafi waha way habboon tahay koley inagu shacab ahaan xukuumadda dowladdan uga dambaynaynaa wixii mataqaana howlgallada amniga sida dalka loo maamulayo dowladdu iyadaa maandad u haysata laakiin tal ahaan anugu aad bay ila habboon tahay in laba aag baa hadda jirtay aagii hirshabeelle iyo galmudug in aag saddexaad iyo afaraad ba la furo anugu aad bay ila habboon tahay oo aagaas koonfur galbeedna la furo jubbalandna la furo aad bay ila habboon tahay waxaana u malaynayaa xooggan faraha badan ee isku gurguurhaya hadda aan hadda ka soo sheekaynay aad buu u yaraan lahaa marka aad baan u hambalyaynayaa madaxweynaha iyo siyaasaddiisa iyo dhawaaqa uu ku dhawaaqay in meel kasta dagaalka laga bilaabo
aad ayaan usoo dhaweynayaa madaxweynehana waa ku mahadsan yahay inuu dagaalka lagula jiro khawaarijta dhowr meel looga furo waana sababta keentay in hadda magaalada muqdisho ay nabad noqoto waad ognahay dhibaatada ka dhici jirtay marka sidaas in cadowga loola dagaalo jiho walba dagaalka looga furo aadaan usoo dhaweynaa waana ku taageerinaa dowladda koonfur galbeed keliya maahane waxaan codsanaynaa jubbaland in sidaas looga bilaabo hirshabeelle boqolkiiba siddeetan iyo shan hadda waa meelihii laga xoreeyey cadowga khawaarijta in dhan walbaba loogaga furo waa soo dhaweynana insha allah hadii ilaahay axmed cabdulaahi aniga waxaan isleeyahay waa horumar weyn waana tilaabo xilli hore loo baahnaa in la sameeyo sidaan wada ogsoonnahayna qoladan maafiyadan caalamiga oo khawaarijta dhaqankooda wuxuu yahay inay dagaal guurguura sameeyaan oo hadba haddii hal meel dagaalku ka socdo inay xooggooda isugu geeyaan si aysan marka taas u dhicin hirshabeelle iyo galmudug dagaalada ka socday in south west iyo jubbaland looga furo dagaallo kale uga furmaan fudayd weynayba u tahayba oo culays badan ayaa ka degi lahaa ayaan aaminsanahay in sideedabana nimankan dagaal meelo badan uu uga socdo maba awoodaanba siyaasad ahaan istaraatiiji ahaan iyo aqoon ahaanba inta aan ka fahamsanahay in dagaalku uu hirshabeelle iyo galmudug kaliya ka socdo oo ay qolyadan maafiyada ama khawaarijtu ay xoogagooda inta badan oo jubbooyinka jiray ama koonfur galbeed jiray ay soo wareejiyaan oo hal meel ay isugu geeyaan oo dagaalku hadba hal meel ka socdo oo halkaa meel culayska la isugu geeyo maaba ahaba xal ama istiraatiijiyad fiican waxaa sax ah in meel walba askariga joogaahi uu xabad uga bilaabo dad qaybsamo maaha intaan ka ognahay hadba meelay isugu tagaan waa guurguuraan jahooyin badan haddii jubbalandna dagaal uga furmo koonfur galbeed dagaal uga furmo hir shabeelle dagaal uga socdo galmudug dagaal uga socdo meel ay ku nastaan iyo meelay istaagaanna ma helayaan meelay isugu guurguuraan iyo meelay isugu gurmadaanna ma helayaan wakhtigooduna xilli horuba soo dhammaalaayaan isleeyahay haddii jahooyinko dhan dagaal uga socdo aad iyo aadan u bogaadinaynaa guul weyn inay tahanna aaminsanahay rofeor daqare dowladda soomaaliya waxay hore u sheegtay in wejiga labaad ee dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka tirsan wadamada deriska ama safka hore ilaa iminkana ciidamadii wadamadaasi ma muuqdaan haddaba aragtidaada maxaa isbedelay muxuu yahay dib u dhaca ku yimid ciidamadii safka hore ee dagaal ka qaybgeli lahaa waxay ila tahay arrinta ayada arrin hadeer anoo xog badan ka haya maaha laakiin soomaaliya ciidankeedaas ku filan waxaan hubaa saddexdii bilood ee ugu dambeysay howlgalladii ay ciidamada qalabka sida ay wadeen haddii lasii joogtay inay soomaaliya isku filan tahay marka sababahaas ciidamadii safka hore puntland statekii inay hadda diyaar yihiin uma malaynayo xogta jirta marka waxaan filayaa inaan ka maarmi doono ciidankeena uu waddanka xoreyn doono ciidamo babanaysan maaha waa tahay axmed cabdulaahi wadamada deriska ciidamadoodu ay ku soo biiraan dagaalada socda dowladdu wixii markii hore ayadaa dalbatay baahi ay u qabteen oo u dalabtay haddana waxa in dagaaladii ay ka soo qaybgeli waayaan keenay ama waa kaaftoon laga kaaftoomay oo awood ciidan waxaan ognahay ciidamo badan in lasoo tababaray ciidamo badanna hadda tababara ugu socdaan ama dowladda waxay aragtay ciidamadeedana inay ku filan yihiin ciidamadaanna kharash dheeraada iyo broblem kale ay yihiin istiraatiiji ahaan loo arkay aniga waxaan dareemayaa iskhilaaf jira oo ay dowladihii diideen uma dareemayo dowladdu inay diideen uma dareemayo laakiin danaha istiraatiijiga ah oo dowladdu ay leedahay ama xogta ciidan iyo awoodda ciidan oo ay haysato ayaa waxaa u soo baxay in dagaalka ayagu ay geli karaan dowladahaasna haddii kolley yacni ama broseesay ku jiraan amaba waa barnaamij kolle ay ayaga dowladda iyo is og yihiin ayaga oo la yidhi fursaddaas ama aan xilli kale ka faa'iidaysanno aniga marka cillad uma dareemayo ama khilaaf jira uma dareemayo in dowladdu kaalinteediina qaadan karto baahidii ay u dalbatayna inta badan ay ka kaaftoontay ama yacni duruufo kaloo jira looga wareegsadeen u dareemaynaa haddii ay ama broseesay ku jiraanna waa imaan doonaan dowladdu waana dalbatay wadamada deriskana saaxiib ay la taha inta aan ka ognahay waa mahadsantahay alif leeyahay isla su-aasha waxaan isleeyahay qorshaha howlgalka dowladdu waxay ugu tala gashay in ay maarkaysaa qaabayso oo iyadu tahay mas-uuliyaddeedana ay iyadu leedahay sida ay ku waday oo ciidanka soomaalidu uu guulaha badan uga soo hooyeyna waxay ahayd wax aad u qiimo badan waxaan isleeyahay in weli qorsho ku xiran hogaanka howlgalka iyo sida ma arkaysaa ay ugu soo biiri karaan ciidamadaas ama wakhtiga ay ku soo biiri karaan ay tahay jawaabta saxda ah cidda bixin karta inay xagga dowladda ay tahay waxaa kaloo jirta muxuu ahaa in howlgalladii hadda dhacay laftirkeeda dowladdu ay helaysay saaxiibada dowladdu ay ka helaysay howlgalladaas inay qayb ka noqdaan oo ay ka caawiyaan dhinaca maarkaysa xagga isticmaalka xograadinta iyo muxuu aha meelaha qaarkood ay marka cirka laga weerarayo oo kale logistikada oo kale marka waxaan isleeyahay tan waxay ku xiran tahay waqtigeeda iyo sida ay ku soo geli karaan ciidankan iyo baahidooda waqtiga ay tahay in ay yimaadaan dowladda soomaaliya waxay dhowaan dalka dib ugu soo celisay ciidamo soomaaliyeed oo tababar ku soo qaatay dalka eritrea ciidamada marka eritrea ka yimid si ay howlgalka al-shabaab uga qayb qaataan sidee cududooda looga faa'iidaysan karaan maxay ku soo kordhin karaan dagaalada socda waa mahadsantaha xaskaafi mar kale ciidanka laga keenay dalka eritrea ee muddada dheer ku maqnaa runtii waa laga faa'iidaysan karaa sababtoo ah waa ciidan tababar fiican qaba xoreyn kara dalka al-shabaab ka xoreyn kara haddaba meelo badan dagaaladii ugu dambeeyey guulaha laga gaaray madaxweynihii markii hore uu tegay eritrea ciidankii uu ka keenay ayaa meelaha inta ugu badan xuriyay ayagii iyo macawisliyada iskaashanayo marka taatiikina way yaqaanaan waana ciidan lagu kalsoon yahay dhallinyaro ah waana qabaa in aad looga faaidaysto ogaga hadda jira haday ku biiraan oo iskaashtaan ayaga iyo macawisliyada iyo ciidanka kale dowlada federaalk milatary ha ahaado ama waran ama qolo kale ha ahaato inay iskaashan karaan guulo badanna ay keeni karaan cadowgana ay wiiqi karaan inkastoo cadowga baryahan ay keeneen ayaga laftirkooda inay macawisliya iska soo dhigaan ay macawisiyii soo qaataan daraati waad ogtahay meeshii wixii ka dhacay ayaga laftirkooda intay isu soo ekeysiyeen ciidanka macawisliyada ayaa dhammaantoodna meesha lagu xasuuqay marka ciidankaas waa ciidan aad u dhiifoon waa soo dhowaynaynaa wax badan inay qaban karaanna waa aaminsanaha waa mahadsan tahay axmed cabdulaahi ciidamada eritrea laga keenay ee madaxweynuhu dhowaan u qudbeeyey lana sheegay inay howlgallada ka qaybgalayaan maxay ku soo biirin karaan dardartii dagaalku uu ku socdo
waa mahadsan tahay xasan kaafi ciidamada eritrea laga keenay iyo ciidamadii kaleoo meelo kale laga keenaaba waa xoog ciidanoo soo kordhay xoog kasta oo ciidan oo soo kordhaana waa quwad soo korortay oo faa'iidadeeda wadata wax badan ayaana looga faa'iidaysan karaa kaligood ma aha ciidamo badan hadeerna tababara ku jira kuwo kalena tababaraa loo soo xiro fara badan ayaga iyo kuwa kaleo tababarada loo soo xiray iyo kuwa hadda tababaradu u socdaanba faa'iido weyn ayay leedahay mar walba oo ciidan usoo kordha dowladana horumar weynay samaynaysaa kuwaanina kaba sii badanoo de waa ciidan xoog loo quwadna leh tababarna leh faa'iido weyn ayaa ku jirta imaatinkoodu waa horumar weyn oo ciidan waa quwad soo korortay markastoo quwad ciidan soo korortana awoodda dowladoo sii korortay iyo howlgalladu awoodoodu soo korortay waay aad baana looga faa'iidaysan karaa
waad mahadsanta xasan waa runtii arrin aada muhiim u ah dowladdu waxay haystaa ciidan fara badan oo meelo kala gedisan lagu soo tababaray runtii la arkayna awoodooda iyo sida maarka ay uga qayb galaan howlgallada hadda socda iyo kuwii horey loo sameeyey oo kale ah ciidankan oo aan isleeyahay waa ciidan soo qaatay tababar aada u sarreeya leh disbliin military oo aada u fiican waxaan isleeyahay wax badan ayay kusoo kordhin karaan ciidamada soomaalida iyo howlaha hadda socda howlgalladanna waa waxay ku kordhin karaan xoog runtii qiimo badan waxaan isleeyahay waa wax loo baahnaa waana muhiim in ciidamadaas looga faa'iidaysto xaaladaha hadda uu dalku ku jiro maadsantahaydaqare ciidamada eritrea ka yimid aragtidaada ku aadan waxyaabahay dagaalka kusoo biirin karaan ciidamadan waa ciidamo aad u tababaran waana ciidamo number fiican leh marka waxaan isleeyahay wax badan dhiig cusub ay ku shubi doonaan goobaha dagaalka waxaa weliba laga yaabaa maadaama boqolkiiba siddeetan la jebiyey xoogagii ka dagaalamayay labadan state ee shabaab hirshabeelle iyo galmudug aada loo jebiyey waxaa laga yaabaa dowladdu inay uga faa'iidaysato wejiga labaad ee dagaalka la qaadi doona culus oo saan maqal haya aada uga tiya fiicnaan doona xagga lugta ama xagga cirkaba inay dowladdu uga faa'iidaysato oo marka ay suurtagal tahay muddo kooban in lagu soo abjiro dagaalka ka maaratay amniga sugidda koonfur galbeed ee jubbaland isla markaana wixii haray oo gobolladan labadan state galmudug hirshabelle ka harayna in sidoo kale bil ama laba lagu soo abjiri doono anugu rajo weyn baan ka qabaa in amniga soomaaliya uu mardhow si fiican isku bedeli doono ilaahay weyna boqorkaana arrintaasaan weydiisanaynaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga muuse xabad oo ka mida golaha deegaanka degmada warsheeq axmed cabdulaahi maxamuud oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo maxamed cabdi alifley oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinayey barnaamijkii faaqidaada toddobaadka weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington gebagabadii idaacaddeenna ayaan kusii dhownahay bal haddii aan fiiriyo qodobka warkeena maanta ugu weyn hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiin ayaa jimcada maanta ah soo saartay digniin culus oo ku aadan xaaladda bini-aadanimo ee ka dhalatay go-doominta israa'il ay ku samaysay gaza philip lazarani oo ah madaxa arrimaha qaxootiga qaramada midoobey u qaabilsan falastiin ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto gaza oo dadka aysan u dhimanaynin oo keliya bambooyinka iyo duqeymaha laakiin qaar badan oo ka mida ay mardhow u dhiman doonaan cawaaqibka ka dhashay go-doominta lagu soo rogay marinka gaza wuxuu ugu baaqay in gargaar wax ku ool ah la gaarsiiyo dadka isagoo dhinaca kalena sheegay in toddobiyo konton ka mid ah shaqaalahooda samafalka la dilay tan iyo intii uu dagaalka bilowday xayraada gaza ayaa keentay inuu yaraado saadkii cuntada biyaha shidaalka iyo dawada taasoo xaaladda sii xumaynaysa tirada dadka falastiiniyiinta ee ku dhintay dagaalka ayaa gaartay toddoba kun iyo saddex boqol oo ruux sida ay sheegeen saraakiisha xamaas dowladda israa'iilna waxay sheegtay in dadka badan kun iyo afar boqol oo qof looga dilay dagaalka islamarkaana looga qafaashay ilaa iyo laba boqol iyo labaatan iyo sagaal qof dhinaca kale wadaadka aan raahdee dhinaca kale wadaadka shiicada ciraaq muqtad asadar ayaa jimcada maanta ugu baaqay dowladda iyo sharci dejiyaasha dalkiisa inay xiraan safaaradda maraykanka uu ku leeyahay baqhdaad taasoo looga jawaabayo taageerada maraykanka uu la garab joogo israa'iil sadar ayaa ugu hanjabay haddii dowladda iyo baarlamaanka ay ku dhaqaaqi waayaan dalabkiisa inuu qaadi doono tallaabooyin kale oo uu gadaal ka soo sheegi doono hogaamiyaha shacbiyadda kuleh gudaha ciraaq ayaana horey u muujiyey inuu kicin karo oo mudaaharaadii uu soo abaabuli doono taasoo ay ka qaybgalayaan boqolaalka kun ee taageerayaashiisa haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
hadalkaaga qutaa badhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xubnaa hadalkaaga qutaa badhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xaalkayga adoo waraysana xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaataa ka qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xaalkayga adoo waraysana xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata ka qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay xilliga kala dheerideenna xusuustaadan la noolay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xilliga kala dheerideenna xusuustaadan la noolay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisamaalin carabku kama xisamaalin xarfaha magacaaga dhowrsan waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisamaalien carabku kama xiisa maalien xarfaha magacaaga dhowrsan xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaydaad ku xisaabsan tahay ayaa u dambaysay codkii suldaan seeraar idaacaddeenii fiidnimona waa naga intaa xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay